galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab axada bisha sebtembar waa soddon sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo mar kale ku baaqay in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya si aan awood ugu helno in aan mas-uuliyadda amisom kala wareegno waxaan qaramada midoobe ugu baaqaynaa inay cunaqabataynta hubka ka qaadaan soomaaliya cunaqabatayntan muddo ayay taagnayd waa khudbaddii wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya uu ka jeediyey shalay golaha guud ee qaramada midoobey waxa aad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan suxufi u shaqeeya mid ka mid a idaacadaha madaxa bannaan oo lagu xiray magaalada dhuusamareeb iiska maxamed cabdiweli suuxu oo ah wariye soomaaliyeed oo maanta maxkamad ku taalla magaalada dhuusamareeb galmudug ay ku xukuntay muddo lix bilood oo xariga labayo labaatankii bishaan aan ku jirno ee sebtembar ayaa la xiray markii ay maamulku ku eedeeyeen inuu maaragtay sameeyey warar beena uu faafiyey
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida xisbiga talada haya ee dalka nigeria ayaa madaxweyne maxamuudu buhaari u caleemo saaray musharaxnimada madaxweynenimo ee doorashada dhacaysa bisha labaad ee sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka madaxweyne maxamudu buhaari ayaa jimcadii aanu soo dhaafnay u tartamay musharaxnimada xisbiga ee kaalinta madaxweynenimo dalka nigeria ma jirin cid la tartamaysay oo musharaxnimada xisbiga ku haysatay dhanka kale mucaaradka ugu weyn dalkaasi ayaan weli magacaabin musharaxooda doorashada madaxtinimada dalka nigeria xisbiga peoples democrat party ayaa ah kan tartanka ugu adag la gelayo all progressive concert congress ee talada dalka hadda hayo ololaha hordhaca ee musharaxnimada madaxweyne lagu xulayo ee xisbiga talada haya ayaa ka dhacay maanta ilaa iyo jimcadiina soo socday soddon iyo lixda gobol ee nigeria ay ka kooban tahay hase ahaatee ololaha gobolka borner ayay caqabado badani ka jireen maadaama uu gobolkaasi wajahayo dhibaatooyin la halmaala dagaalada ay bokoxaram ka wada waqooyiga dalkaasi
dadka waddanka makedoniya ayaa maanta oo axad ah u codaynaya afti la rabo in magaca looga bedelo dalkani dhaca koonfur bari ee qaaradda yurub dowladda makedoniya ayaa la weydiistay in magaca dalkooda ay u bedelaan north makedonia si loo dhammeeyo muran tobnaan sano socday oo u dhexeeyey makedoniya iyo dalka deriska la ah ee greeg waxaa kale oo makedoniya loo ballanqaaday in ay xubin ka noqoto isbahaysiga nato iyo ururka midooda yurub greega ayaa ku adkeysanaya in magacaasi uu khaas u yahay gobolka waqooyi ee greega ee la yidhaahdo makedonia atenis ayaa sidoo kale ka cabsi qabta in dowladda makedoniya uu ku jiro damac ah in ay sheegato gobolka waqooyi ee dalkaasi greega muddo sannada ah dowladda greega ayaa cadaadis xoog leh ku haysay dowladda makedoniya iyada oo markaasina hor istaagtay in dalkan uu xubin ka noqdo nato iyo weliba midowda yurub madaxweynaha dalkaasi georgia ivanof ayaa ku tilmaamay ka tanasulaadda magaca dalkooda in ay la micno tahay xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax bannaanida dalkooda madaxweynaha indonesiya jooga wididodo ayaa maanta gaaray magaalada baaluu oo ka mid ah deegaanada uu dhulgariirka ka dhacay ee dalkaasi uuna aada u saameeyey madaxweynaha ayaa sheegay in safarkiisan uu ku saabsan yahay sidii uu khasaaraha dhulgariirka u shakhsiyan u arki lahaa madaxweyne joko wadido ayaa la hadlay ciidanka xoogga ee halkaasi loo geeyey inay gargaarka ka qayb galaan waxa uuna u sheegay inay diyaar u ahaadaan shaqo habeen iyo maalinba ah tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirka ayaa laba jibaarantay tirada oo hadda maraysa siddeed boqol iyo soddon iyo laba qof ayaa markii hore joogtay afar boqol oo ruux dhaawaca ayaa gaaraya shan boqol iyo afartan kumanaan ruux oo u dhashay dalka baraaziil ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay waddooyinka si ay uga mudaaharaadaan musharaxa xisbiga midigta fog ee baraaziil kaas oo loo saadaalinayo inuu ku guuleysan doono doorashada madaxtinimada ee bisha oktoobar jair bolsonaro ayaa ah siyaasi ay aragtidiisa siyaasadeed ay kala qaybisay shacabka ku nool dalka ugu weyn latin america intii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa waxaa tooreeyey islamarkaana caloosha ka dhaawacay nin ka mid ah dadka kasoo horjeeda afkaartiisa siyaasadeed dibadbaxayaasha ayaa qoobka ciyaar iyo heeso ku maray bartamaha magaalada rio de janero waxaana ay ku qaylinayeen erayo ay ka mid ahaayeen isaga maya banaanbaxyada loogaga soo horjeeda musharaxa xisbiga midigta fog jair bolsonaro ayaa waxaa sidoo kale ay ka dhaceen magaalada caasimada ah ee brasilia waxaa kale oo la filayaa inay maanta oo axad ah magaalooyinka waaweyn ee brazil ay ka dhacaan mudaharaadyo ka dhan ah ninkani ra-yo ururin ay sameeyeen warbaahinta brazil ayaa muujinaysa in bolsonaro uu siddeed iyo labaatan boqolkiiba ku hogaaminayo codad aanan rasmi ahayn oo laga ururiyey shacabka sidoo kale wax uu kaalinta koowaad ka galay musharaxiinta ay dadku diideen
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa inagu soo socdo qodobo kale oo ay ku saabsan yihiin qaar ka mid ah khudbadihii uu ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya qaramada midoobay taas oo warbixin inooga hayo wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shurwac balse marka hore dhuusamareeb mid ka mid ah suxufiyiinta u shaqeeya saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliya ayaa maanta lagu xukumay lix bilood oo xarig ah magaalada dhuusamareeb ee bartamaha soomaaliya dhinaca kalena mid ka mid ah suxufiyiinta ku sugan muqdisho ayaa isna sheegay in ay soo gaareen hanjabaado arrimahan ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay maxamed ibraahim macalimu xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliya aad iyo aad baad umahadsan tahay runtii si dhow ayaan ula soconnay kiiska maxamed cabdiweli tooxo oo ah wariye soomaaliyeed oo maanta maxkamad ku taalla magaalada dhuusamareeb galmudug ay ku xukuntay muddo lix bilood oo xariga labiiyo labaatankii bishaan aan ku jirno ee sebtembar ayaa la xiray markii ay maamulku ku eedeeyeen inuu maaragtay sameeyey warar beena uu faafiyey kadibna maaragtay xiriiro badan aan isku dayna inaan la sameyno waxaan ka codsanay inay sii daayaan si shuruud la-aana ugu dambeyntiina maaragtay waxay sheegeen inay cadaalad horkeeni doonaan waxaan filanayna in maaragtay cadaalad madax banaan iyo qareeno loo qabanayo marka saakum baan waxaan kusoo baraarugnay in la yidhi lix bilood baa lagu xukumay iyadoo eheladiisii iyo dadkii uradii bulshada rayidka ahaa iyo qareeno isaga gaarahoo difaacayo intuba aanay jirin ayaa go-aanka maaragtay uuna soo gaaray maxay iyagu sheegeen inay cuskadeen inay xukunkaas ku ridaan waxa ay sheegeen inay leeyihiin warar been ayuu maaragtay faafiyey waxay aada soo hadal qaateen dhacdo maaragtay uu u gudbiyey idaacadda kulmiye oo kamid ah meelaha uu la shaqaynayey magaalada muqdisho taasoo maaragtay ah in dhaqdhaqaaq ay maaragtay meelo ka sameeyeen al-shabaab ayuu ka warramay wariyuhuna maaragtay wuxuu ku adkaystay arrintaas inay ahayd sax oo maaragtay warkaas uu sheegay uu ahaa war saxa iyagana maaragtay waxaad moodaa in maaragtay deg deg uu ku jiro sharcigu waxaa loo baahan yahay in baaris la sameeyo in dadku qareena ay qabsadaan in habanaan loo maro saxa marka hanaankii ma jiro hab jujuub aha maaragtay mararka qaarkood wariyaasha la sheegaa in maaragtay maxkamad xiran iyadu uu go-aankeeda wadataa maaragtay sidii degreeto camal loo magacaabo oo halkaa laga akriyo waa gartay marka dhinaciisa waxaad leedahay wax isdifaaca iyo maxkamad cadaalada ma helin sidaasaan aaminsannahay maaragtay saaxiibadiis iyo eheladiis iyo dadkii wadashaqeynta la lahaa oo dhanna intaa ayay noo xaqiijiyeen waa gartay maxaa qorshihiinu yahay marka sidii aad uga sii dayn lehdeen xabsiga ama xorriyaddiisa ugu socon lahaydeen kolley hadda sida ay sheegeen waxay yidhahdeen waxaa furan muddo sideed iyo afartan saacadood in uu racfaan qaato marka waxaan maaragtay garab ku siin doonaa maaragtay wariyahaas inuu inuu inuu qaato raxsaan sidoo kalena inaan maaragtay la raadino la helno maaragtay qareen difaaca oo maaragtay si madax banaan u difaaca kadibna maaragtay arrintaasi aan maaragtay ka qaadano racfaan maadaama ay maxkamaddii go-aana annagoo aaminsannahay inuu ahayn go-aan saxa ay halkaa maaragtay ku riday wariyahaasi maadaama habka loo maray weliba xarigiisii iyo soo qabashadiisii iyo ilaa maxkamadeyntiisii ay ahayd waafaqsaneen sharciga waa garta waxaa jira arrin kaleoo ku saabsan wariyo sheegaya inuu helayo ama loo soo diray fariimo hanjabaada bal taasna wax yar nooga sheeg intii aad ka sheegi kartid aada iyo aad runtii maalin hore maaragtay ayaa waxaa nala soo xiriiray weriye munasar maxamed oo kamid wariyaasha soomaaliyeed oo kamid ah weriyihii arrinta maaragtay ku saabsan arrimahan aad maalmahan ugu jirtay social media ee guurka la xiriirtay iyo dad loo dilay arrimahaas werihii ugu horreeyay arrinta ka hadlay muuqaal maaragtay ka sameeyey ahaa ayaa maaragtay waxaa soo gaarayay fariimo oo qaarkoodna qoral ay yihiin qaar facebooka loogu soo gaarayay marka wuxuu nala soo xiriiray wuxuu sheegay in dad ay jiraan u hanjabaya markii hore maaragtay waxaan islahayn wariyaashu warayaal si dhow mararka qaarkood waa nala soo xiriiraan waxbay noo sheegaan marka waxaan dhahnay waa kula soconaynaa laakiin markii dambe ee aan maaragtay ay soo kordheen fariimihii oo aan maaragtay isagii la kulanay oo aan aragnay qoraaladii iyo maaragtay telefonadii wixii loogu soo qoray waxaa noo muuqatay inay yihiin dad maaragtay abaabulan oo maaragtay ugu yaraan doonayo inay argagax geliyaan wariyahaas runtii markaad fiirisana isagii maaragtay walaac buu ka qaaday shoog buu ka qaaday arrintaasi marka la fiiriyo maaragtay xaaladiisii hadda aan kula hadlayo waxaan joognaa maaragtay go-aan meelan kaga hadlayno arrinta amniga saxafiyiinta waxaa nala jooga booliska waxaa nala jooga dad ka socda xafiiska madaxtooyada wasaaradda warfaafinta agaasimaheedii mas-uuliyiin kale oo maaragtay sare oo generaalle booliska nala jooga waxaan ka hadlaynaa sidii maaragtay ammaanka socodsiinta loo hagaajin lahaa islamarkaana ay wariyaasha u heli lahaayeen deegaan madax banaan oo ay ku shaqayn karaan haddii wariyuhu waa bani aadan qalad waa geli karaa uu qalad galana in loo maro hab sharci ah oo maaragtay maxkamad lagu keeno marka hadduu dembi lahaadana dembigiisa lagu qaadaya hadduuna dembi lahayna markaa dembi ma laha marka maxaa wada shaqayn ah ama taageero ah laamaha amnigu ay bixiyeen ama ballanqaada markay noqoto ilaalinta nafta iyo xorriyadda dadka suxufiyiinta runtii horta wada shaqayn iyo maaragtay inkastoo aanay xoogganayn oo ay buurnayn way jirtaa waxaan xiriir la fiican la leenahay maaragtay wada shaqeyneed wasaaradda warfaafinta xafiiska warbaahinta madaxtooyada boliiska maaragtay arrimo badana maaragtay ka wada shaqeyna haddana iyadoo sidaas ay jirto ayaa waxaa dhaca falal maaragtay mararka qaarkood aad is leedahay aamusnaantu waxay muujinaysaa raalli ahaansho sababtoo waxaa jiray weriye soomaaliyeed oo maaragtay t v cameraman u ahaa oo saddex bilood ka hor maaragtay magaalada lagu dilay nin boliis ah oo maaragtay qori haysta oo jackpoint jooga maaragtay xabad ku tiriyey ilaa hadda ninkii lama soo qaban waana nin boliis oo la yaqaano oo maaragtay markaa shaqo ku jiray marka haddii aanan maaragtay dabagal lagu samaynayno ciddii weriyaasha dhibaataynaysa aan lasoo qabanaynin annaga weli shaki baan ugu jira marka waxaan leenahay waxaan rabnaa in maaragtay dawladda iyo cid walba oo amniga shaqo ku leh inay maaragtay ka shaqayso sidii cidda dambiilayaasha ah ee wariyaasha dhibaataynaysa sharciga loo horkeeni lahaa marka dhacdadan wiilka loo hanjabay haddaan ku laabto dadka u hanjabayaa waxaan u gartay waxay ka xun yihiin in dhacdadaas dadka loo soo bandhigo dadweynaha soomaalida looga warramo ayna ogaadaan runtii arrintu marka la fiiriyo sida social media ama baraha bulshada ay uga dhex jirtay horta waa arrin aada xasaasi u ah runtii warbaahintan waxaa looga baahan yahay arrimaha la xiriira markay timaado waxa maxkamad la xiriira iyo waxyaabaha maaragtay inay si taxadar leh ay uga fiirsadaan oo maaragtay maaragtay saxnaanta iyo iyo qaladka waxaa iskale sheegideeda go-aankeeda iyo waxaa iskale maxkamado iyo maaragtay dadka ay khusaysa culimmada iyo dadka aqoonta u leh laakiin weriyuhu waa inuu sheegaa dhacdada haddii ay dhacday siday u dhacday inuu sheegaa weriyuhuna waxaan aaminsannahay markii aan daawanay xataa aan dib u daawanay habkii u tabiyey inay ahayd hab professionaala oo runtii aan maaragtay maaragtay khilaafsanayn xeerka saxaafadda iyo nidaamka warbaahinta kaasina waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimo xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliya waxa uu warramayey haaruun macruuf
dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay baaqii ay u jeedisay qaramada midoobey iyada oo ugu baaqday in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed ciise cawad oo shalay khudbad ka jeediyey khudbadda soomaaliya ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobey ayaa sheegay in cunaqabataynta oo la qaado ay soomaaliya awood u siinayso inay mas-uuliyadda dhinaca amniga ay kala wareegto amisom warbixintan waxaa nooga diyaariyey wariyaheena cabdikaxakiim maxamuud shirwac oo maalmahan v o eeda uga soo waramayay magaalada new york haatanna dib ugu soo laabtay magaalada washington khudbaddan oo socotay ku dhowaada labaatan daqiiqo ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawoodu kaga hadlay dhinacyada ammaanka dhaqaalaha arrimaha dimuqraadiyadda xorriyatulqowlka iyo weliba qodobo kale waxaana ugu horreynba sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay oo hadda ay u dhammaatay hal sanno iyo baadha ay horumar ka samaysay dhanka ammaanka maamulka iyagu hadda waxa u dhammaatay sannad iyo badh marka waxa aan ku faraxsanahay inaan idhaahdo waxa aanu tallaabooyin waaweyn u qaadnay dhanka dib u habaynta ammaanka iyo dib u habaynta siyaasadda iyo dhaqaalaha wasiir cawad waxa uu mahadnaqay ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midooda afrika ee u jooga nabad ilaalinta soomaaliya anigoo ku hadlaya afka shacabka soomaaliya waxa aana si cad u leeyahay waxa aanu si dhab ah ula dhacsannahay wiilasha iyo gabdhaha geesiyaasha ah ee ka soo shaqeeyey islamarkaana ka sii shaqaynaya howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxa ay sameeyeen nafurid weyn si dadka iyagu nabad u ahaado taasina weligeed lama ilaawi doono wasiir cawad ayaa mar uu ka hadlayay xoojinta hay-adaha ammaanka ee soomaaliya ayaa waxa ugu baaqay qaramada midoobay inay soomaaliya ka qaado cunaqabataynta dhanka hubka si aan u awoodno inaan amisom ugala wareegno waxa aan ku baaqayaa in qaramada midoobay qaado cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya cunaqabatayntani muddo ayay soo taagnay waana waxaa nala simeeya dagaalka aanu kula jirno kooxaha argagixisada geesta kale maruu ka hadlayay dhanka dhaqaalaha ayaa uu sheegay in soomaaliya ay ku naaloonayso laba qodob oo kale ah goobta istaraatiijiga ah ee ku taalla iyo weliba khayraadka dabiiciga ah ee ku jira isagoo sidoo kalena xusay doorka soomaaliya ee dhaqaalaha gobolka soomaaliya waa ay ku faraxsan tahay in ay door hogaamineed ka qaadato isdhexgalka dhaqaale ee gobolka iyo inay door dhexdhexaadiya ka qaadato soo aftiridda khilaafa soo taagnaa tobannaan sanno oo ruxay gobolka iyagoo ku biiriyey sidii looga dhabayn lahaa yoolka midowda afrika ah in xabadda la joojiyo sannadda laba kun iyo labaatanka sidoo kale wasiir cawad isagoo sii wataa khudbaddiisan islamarkaana ka hadlaya arrimaha ammaanka ee gobolka ayaa waxa uu qaramada midoobay ugu baaqay inay cunaqabataynta dhaqaale ka qaado dalka eritereya si aan u gaadhno hadafkayaga dhanka dhaqaalaha ee geeska afrika waxaanu qaramada midoobay ugu baaqayaa inay qaadaan dhammaan cunaqabataynta dhaqaale ee dalka aanu jaarka nahay eritereya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo khudbaddiisan uu ka jeediyey qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kale tacsi u diray dalka indonesiya oo dhulgariira waddankaasi ka dhacay ay ku dhinteen in ka badan siddeed boqol oo qof anigoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo weliba dadka reer soomaaliya waxaan jecelahay in aanu muujinno naxariis iyo weliba tacsi dadka reer ee indonesiya iyo dowladda sunaamidii dhowaana ku dhufatay ee sahayatay boqolaal qof naftoodii khudbaddana golaha guud ee qaramada midoobey ka jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sidoo kale uu kaga hadlayay dhinacyada dhaqaalaha gaar ahaan ururo soomaaliya ay ku biirtay oo caalami ah iyo weliba kuwo kaloo haata ay rajaynayso waxaana wasiirka ku wehelinayay hawshan uu joogo qaramada midoobey wasiirro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiinta soomaaliya u fadhiya ee u qaabilsan qaramada midoobey
cabdixakiim maxamuud shirwac wariyaheenna oo inoo soo koobayey khudbaddii uu shalay ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad waa tahay dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha saarax ciidla nuur ayaa inoo soo diyaarisay
degeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu barnaamijka ku eegaynaa caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka kadib markii sannadihii ugu dambeeyey dhallinyaro badan oo gobolkaasi ku noolaa la dilay kuwo kalena ay xabsiyada u galaan dembiye aanay ka fiirsan oo mustaqbalkooda baabiin kara magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka waxaa ka jira urur muddooyinkii ugu dambeeyey ku guda jiray tababaro iyo wacyigelin ay dhallinyarada kaga caawinayaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhibaatada gelin kara hodan aadan maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururkaasi oo lagu magacaabo our helbers kuwaasi oo haatan gacanta ku haya dhallinyaro tiradoodu gaadhaysa boqol islamarkaana sheegay inay kumanaan hore howlo kala duwan ka caawiyeen agaasimaha ururkaasi hodan aadan maxamed ayaa barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan marti noogu ah hodan kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a ugu horeyna faahfaahin naga sii ururka iyo shaqada uu qabto
aada baad umahadsan tahay sahraay waanan u mahad celinayaa v o a sida ay noola soo xiriireen barnaamijkan aanu wadno organisationka waxaa la yihahdaa our helbers our helbers waxaa la aasaasay sanadkii labadii kun iyo labiyo tobankii aniga ayaa aasaasay ilaahay ayaa mahadaas oo dhan iskale hadda waxaanu caawinay dad ka badan afar kun oo qof waxa aan hadda aada ula shaqeynaa dhalinyarada sababtuna waxa weeye dilalkii badnaa ee sanadkii hore two thousand seventeenkii magaalada ka dhacay barnaamijyo kala duwan ayaanu dhalinyarada u sameynaa ururka markaanu bilaabayna waxaan ku bilownay hal shaksi oo hooyo aanu caawinay waxaan la kulmay hooyo soomaaliyeed oo meel qabow ah maraysa oon gaarina wadan dharkii qabowga loogu talagalayna aan qabin hooyadii waan u istaagay waan qaaday waanan sii waraystay oo waxaan weydiiyey sababta ay qabowga u lugeynayso hooyadaas waxay ii sheegtay inay wadanka joogtay sideed bilood oo keliya sideedaa biloodna ay hal saac gurigeeda ka lugeyso oo ay aado meel ay ka barato luuqada sideed saac ay soo fadhido kadibna ay dib usoo lugeyso hal saac oo kale ay gurigooda kusoo noqoto inaanay ka baran maamadaasi wax haba yaraatee luuqad ah meesha ay aado sababtay u aadase ay tahay inay ceyr yar oo aada u yaroon xitaa kiradeeda dabooli karin ka qaadato waxaan weydiiyey marka hooyadaasi inay isku dayday nolosha nolol ka duwan inay raadsato waxay tiri waxaan damcay inaan noqdo home day care provider waxaa la dhaho oo guriga ilmo lagu hayo sidaas darteedna dawladdu lacag kugu siinayso oo waxay ratay caruur ay ayeeye u tahay inay hayso laakiin waxay tiri luuqada oo igu adag daraadeed waan awoodi waaya inaan dhamaystiro maamadii waxaan ku yidhi marka anaa ku qaadaya subax walba maadaamaan halkan maro midda labaadna waxaan kugu caawinayaa programkaas aad adigu bilowday inaan kula dhameeyo alxamdulilah maamadii waa aan la dhameeyey programkii waa ay hayna noqotay inay guriga ku hayso caruur ay ayeeye u tahay sidaasna ay kaga baaqato lugtii ay lugeyn jirtay saas ayuuna organisationko dhani ku aasaasmay intaa wixii ka dambeeyey arrimaha dhallinyaradaad xoogga saarteen maxaa ugu waaweyn caqabadaha haysta dhallinyarada soomaalida ee gobolka ku nool caqabadaha dhalinyarada haysta waxyaabaha ugu badan waxaa weeye systemka aanay fahmin iyo dembiyada ay gelayaan oo aanay garanaynin hadhow waxaa noqo waxa kasoo bixi doona ama natiijadooda waxay noqon doonto ama consequenceska iyo dhibaatada ay ka dhexli doonaan dembiyada ay sameeyeen tusaale haddaan kuusoo qaato shalay daraad waxaan xafiiskeena ku caawinaynay waalid ilmihiisi la xiray ilmihii waanu soo daynay oo wuu yimid oo kadibna shalay baan la fadhiistay waan waraystay intaan waalidka banaanka isaga saaray dembiyadii rikoorka ugu jira baan mid mid u weydiiyey waxaa kamid ahaa tuuganimo ilmuhu aad ayay u dhibaysay qalbigiisa in ereyga tuuganimada ay meesha ugu jirto waxauna ii sheegay sababta inay ahayd dhalinyaro kale oo intay duufsadeen ay meel wada tageen bay biisa shan doolara kasoo cuneen iyagoon bixina way ka tageen sidaas ayaa booliisku loogu wacay recordkana loo geliyay systemka wiilkaasi marka wuxuu dareemayay ceeb aada u fara badan in recordka ay u gashay magacaas xun wuxuuna ay ahaayeen wax qadarkiisu shan dollar yahay mana uusan ogeyn inay arrintaasi ku dhici doonto marka inta badan waxay dhibaatada u dhex galaan systemka oo aanay fahamsanayn hodan waxaad iga warantaa muddadii aad markaa dhallinyarada la shaqaynayseen ilaa hadda waxaad ka qabateen oo aad noo sheegi kartaa ma jirtaa markaad la eego caqabadaha dhallinyarada haysta iyo howlgalka aad samayseen muddadaasi aad jirteen walaalay wallaahi horta ururku dhowr sanuu jiraa hadda alxamdulilah waxaanu aasaasnay sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii maalintii baahidii aan arkaynay waxaad moodaa si inay usii badanayso sina xalkeedii loo raadinayo caqabadaha waxaad moodaa dhinac marka loo fiiriyo inay soo yaraadeen oo ah dadku markii hore inta badan maana haysan xafiisay usoo lugeyn karaan oo xafiiskeena oo kale ah oy baahidooda ku fushan karaan marka hadda waxay haystaan xafiis intay usoo lugeeyaan oo guryahooda ay uga soo lugeeyaan gaar ahaan dadka cusub xaafadaha lagu soo dejiyo ay baahidooda ka fushan karaan marka taa waxaan dhihi karaa dhibaatadaas waa la daboolay midda kale oo ah in communitygu meeshii la rabay uu gaaro taa weli maanan gaarin waxaanse ilaahay ka rajaynaynaa insha allah inaanu gaarno waan gartay su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay dhowr sannadood imika lix sano ururku wuu jiraa dhalinyaro badan oo soomaaliya lagu dilay gobolka ohaayo dhowaan waxaa jiray wiil maalmo dhoweyd muddo ku jiray frijeerka ilaa haddana aanaan xaaladiisa ka warhayn wiilkaasi wax macluumaada ma ka haysaan maxaa sidaad u malaynaysaa dhalinyarada badankooda in loo dilo walaalay inta badan dhalinyarada waxaa loo aaneeyaa soomaalida inay iyagu isdilaan laakiin ilaahay baa garanaya xaqiiqadu waxay tahay laakiin mar walba waxaan khaladka u celinayaa annaga oo bulshadii soomaalida ah oo u baahan in iyagu istaagaan oo u istaagaan danahooda iyo masaalixdooda oo waxqabsadaan wiilkan intaan anigu ka garanayo waan khaldanaan karaa laakiinse lama dilin wuxuu ahaa wiil xanuunsan oo isbitaaladan dadka xanuunsan uu ku jiray kadibna say iyagu sheegeen waxay yidhahdeen isagaa isa soo tuuray oo meel iska soo tuuray saasuuna ku dhintay kadibna lama ogeyn in uu dhintay iyo meeshuu jiray waxaa akhiiran laakiin loo soo sheegay masaajida masaajid kamid a oo anagana nala soo xiriiray social mediahana geliyey ilaah khayr ha siiyo horseed marka waa la helay faamilkiisii waxaana rajaynaynaa xaaladiisii way hagaagtay waana la aasay aad baad u mahadsantay dhegeystaha haatan khadka ku jira walaala ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a magacaaga iyo halkaad joogto magaceyga waxaa la yidhaahdaa ibrahim waxaan ku noolahay ohio gaar ahaan colombos gaars ahaan degmada franklin aan deganahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hodan maxaa kamid ah dhalinyarada activity-ga aada u qabataan maxaa kamid ah aad baad umahadsan tahay hodan way ku maqlaysaa leynkay ku jirtaa hodan haya ibrahim ow aad baad walaal umahadsan tahay waxyaabaha aan sameyno waxaa kamid a basketball activity ah oo ilmuhu ciyaarayaan waxaana ugu hoos qarsoon aan ugu talagalnay inaan maskaxdooda ku bedelno workshops iyo macluumaad wacyigelin ah marka ka waxyaabahaas ayaa ugu badan waxyaabahaanu hadda u qabano aanan aaminsannahay inaan ka gaarnay guushii aan ka lahayn oo ah inta samarka ah in dhalinyarada la mashquuliyo maskaxdoodana la bedelo si aanay u dhicin dilalkii dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay ee labadi kun iyo laba iyo toddoba iyo tobankii sanadkan hodan ay su-aaltaasi la xidhiidha haddaan ku weydiiyo sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka inta lagu jiro oo iminka bishii tobnaad ay fooda inagu soo hayso ma xasuusan tahay tiro dhalinyaro ah oo lagu dilay marka laga reebo inankaasi aad sheegtay inuu isagu isdilay ama uu meel iska soo tuuro oo shil ku dhintay ma jiraan dhalinyaro sanadkan gudihiisa dil loo geystay walaalayaw dalalkii horta ugu badnaa ee sanadkii hore waxay dhaceen xiliyadii samarka ahayd oo dhalinyaradu firaaqada ahayd xiliyadii samarka ahayd ee sanadkan dilal dhacay ma garanayo marka laga reebo hal wiil oo mar dhow lagu dilay westside-ka halkaa wiil ayaan ka garanayaa intii samarka ahayd last year noogu dilalka badnayd sanadkan wax dilahoo dhacay waan gartay xagga kale waxaa la sheegaa inay xabsiyada ku badan yihiin dhalinyarada soomaalidu gaar ahaan kuwa wadanka ku cusub marka maxaad u malaynaysaa in xarigaas ay sabab u yihin mafaldembiyeedyada ay lug ku yeeshaan ma iyaga dilalka iyo kooxaha astartood baa loo soo xidhaa maxaa ugu badan haddii aad u kuurgasheen waxyaabahay dhalinyarada soomaalidu xabsiyada ku galaan walaalay horta ma ma dhihi karo dhalinyarada soomaalidu way ugu badan yihiin xabsiyada laakiin way jiraan dhalinyaro soomaaliya oo xabsiyada ku jirta sidaan markii horeba kuu sheegay waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada soomaalida ama xabsiyada geeya ama falal dambiyeedka usoo jiida waxa weeye systemka aanay fahamsanayn iyo waalidka laftirkiisa oon systemka fahamsanayn oon ka caawin karin ilmihii iyo iyadoo aanay jirin community soomaaliyeed oo isku tiirsan oo ka wada dhan in ay arrintaas wax ka qabtaan aad baad umahadsan tahay waxaan ku noqonayaa ibraahim miyaad su-aal kala weydiinaysaa ibraahimo waxaan weydiinayaa su-aal labaad hodan hadday waxay ka dhawaajisay in ay dadkii ay waxbaraan luqadda ingiriiska ah marka dadkii waxyaala dad ka najaxay ma jiraan see u qabataan luqadda waktigee aada waxbartaan sidee aad marka ma manhaj adhigtaanaad jiro ma idinkaa dhigtaan ma macalimiin baa dhigo manaa waxyaabahaasaa raba inaan waago aad baad umahadsantay Marka muqaddam- Wa- waan gartay ibraahim aad baad umahadsantay hodan waad maqlaysaa ibraahim su-aashiisa labaad ibraahim su-aashaada labaad haddaan ka jawaabo een, luuqadaha waxaa dadka la baraa afar maalmood isbuucii waa maalinta sabtida iyo maalinta axadda ah iyo maalinta talaadada iyo khamiista marka afartaa beri laba beri waxaa dhigtaa macalimaan ajaanib ah waa labada beri oo talaadada iyo khamiista labada beri oo sabtida iyo axaddana waxaa dhiga macalimaan soomaali ah aad bay kolay u jecel yihiin dadka soomaalida una yimaadaan ogana faa'iidaystaan inkastay in badan ku taxalluqaan shaqooyin iyo waxyaabo caqabado ah oo laga yaabo qofkii isagoo waxbarashadii jecel inuu shaqo warehouse helo uu iska tago hadhow markay shaqadii w- islow ka noqoto ama wakti yar uu soo helo uu kugu soo noqdo laakiin dadka soomaalida waa dad jecel inay waxbartaan oo isbedelaan waan gartay Eh, su-aalaan taasi ka fogeyn hodan haddaan ku weydiiyo eh, shaqo la-aan badan bay ka cawdaan dhalinyaradu markay ku cusub yihiin wadanka maraykanka Eh, shaqada ma shaqooyin baan jirin mise siday shaqooyinka u heli lahaayeen baa caqabad ku ah labadaba een, shaqooyin aad bay u yar yihiin qofka aan luuqada garanayn ha yar garanaya oo qaadanaya sidoo kale dadkii baa waxaa iyagana dhib ku ah inay fahmaan qaabkii ay shaqooyinka u dalban lahaayeen ama wadankii iyo systemkii oo ka duwan systemkeenii oo tusaale yar haddaan kuusoo qaato wadankeeni waxaa la dhihi jiray nin isfaanshay waa ri isnuugtay wadankaana waxay yidhahdaan sell yourself naftaada waa inaad adigu gedid wax allaala waxaad naftaada ka sheegtid unbaa lagu qiimeynaya iyo wixii lagugu arko annagana dhaqankeena uu kasoo yar horjeedaa oo haddaad isfaanaysid waa ceeb sidoo kale qofki inaad indhaha ku fiirisid oo indhihiisa iyo indhahaagu ay saa isku eegaan wadankeena xoogaa waa ixtiraam daro halkana waxaa lagaa doonaya interviewga markaad joogtid inaad eye to eye qofkii aad eegeysid iyo inaad wix allaale wixii aad markaa naftaada ku amaani kartid oo jira aad naftaada ku amaantid waxyaabahaas caqabado yaryar bay ku yihiin laakiin waan isku daynaa inaanu dadka training siino oo aanu fahansiino aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa kusoo dhowow dhegaystaha xiga barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso iyo su-aashaad jeceshay inaad weydiiso hodan aba waxaa aniga waxaa la yidhahaa ayaan axmed waxaan deganahay gobolka seattle washington Ah, marka waxaa raba inaan weydiiyo walaashayda oo ah, ururka maaragtay dhalinyarada ah, agaasimaha ka ah waxaan weydiin rabaa walaalay waxay dhahaan soomaalida haanta gunta iyay ka tolantaa marka waxaad sheegtay inaa activities u sameyso dhalinyarada oo kamid tahay sport activities oo sa- basbo- basketball iyo wax loo sameeyo kadibna loo raacayo fariimaha la rabo ina laga dhaadhiciyo caruurta Eh, ma isku daydeen amase ma leedihiin barnaamijyo wacyigelin ah oo waalidka lagu soo jiidanayo oo waalidka laftarkiisa lagu wacyigelinayo oo lagaga caawinayo sidii uu u fahmi lahaa systemkan dalka maraykanka ka jir ah iyo siduu ilmihiisa u caawin lahaa labadaba aad iyo aad baad u mahadsan tahay ayaan khadka noogu jir haddii ay jirto su-aal kale oo aad jeclaan lahayd inaad weydiiso Eh, ah, hodan Eh, hodan waad maqlaysaa su-aasha ay inoo weydiisay ayaan ayaanay aad baad u mahadsan tahay walaali sax weeye waa runtaa way jirtaa Eh, waanan sameynaa barnaamijyo wacyigelina oon waalidiinta ugu talagalnay xitaa waxaanu sameynaa kuwa aanan aan lamaanayaasha ugu talagalnay lianna haddaanay labadii eh, guriga joogay aanay isfahmin ilmihii sidii loo wada dhaqi lahaa way adag tahay hadda xitaa waxaa jira barnaamij soo socda oo bixi doona haddii ilaahay idmo bisha tobnaad labaatankeeda laba wiil oo walaalo ah ayaa waxay nooga imanayaan siyaaro washington gobolkaaga waxayna imanayaan columbus ohio si ay u wacyigeliyaan waalidiinta qaabkii ay iyagu isku wanaajin lahaayeen labada isqabta iyo qaabkay ilmaha u tarbiyeysan lahaayeen oo systemka wadankan ula qabsan lahaayeen labadaba Een, hodan aad baad u mahadsan tahay qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa waxaa jira dhalinyaro badan oo ka soo gudbay xuduudaha wadamo badan soo maray ee filashadii ay ka qabeen dalka maraykanku ay isbedeshay markii ay yimaadeen qaar waxaa ku adkaaday sharciyadii oo inay sharci helaan oo ay wadankii ka shaqaystaan baa caqabad ku noqotay kuwo kalena iyagoo sharcigii helay ayay xirfadihii ay ku shaqaysan lahaayeen iyo tacliintii ay u baahnaayeen inay shaqo helaan waxyaabahaasi oo dhani caqabad ku noqotay qaarna weli waxay ku jiraan xarumaha lagu hayo dadka ee detention centerska loo yaqaano ama dadka lagu xidho iyagoo aan dembigelin arrimo la xidhiidha socdaalkoodii iyo sidii ay maraykanka kusoo galeen aawadeed bal arrimahaa nooga waran haddii aad u kuur gasheen dhalinyaradaasi markay yimaadaan maxaa u baahan yihiin oo lala qaban karaa maxaadse ilaa hadda idinku ka qabateen anagu organisation ahaan qeybtaas waxba kama aanan qabanin leanna qeybtii hore ayaanu weli ku dhex jirnaa laakiinse waagii hore iyo hadda xoogaa systemka adna waad la socotaa wuu kala duwan yahay markii hore dadku way soo gudbi jireen oo gobolladay soo geli jireen oo qaab kale bay wax u raadin jireen haddase systemka dhan baa iska adkaaday dawladda cusub iyo waxyaabaha isbedelay waddanka iska bedelay dad baana jira ku howlan oo isku daya in ay dhalinyaradii dib u celiyaan oo wadankii ay dib ugu celiyaan inta badanna dadku markay wadanka usoo socdaan lagama kara jooga laakiin markay yimaadaan oo dhibaatada arkaan waxay aada u jecel yihiin wax tigidkii ka bixiyo wadankoodii dib ugu celiya
waan gartay marka maxaa ugu badan ee ay la kulmaan ee caqabad ku noqda markii saasoo kale ay wadamo badan iyagoo africa ilaa latin america soo dhex maray ay wadankii yimaadaan haddii qofku uusan soo gudbin oo dee la qabto qof intaa intuu soo rafaaday xabsi haddana ku dambeeyey dee waad garan kartaa wuxuu dareemayo qofkii soo gudbay gobolada soo dhex galay isagana waxaa caqabad ku ah qof intuu intaa soo maray laga yaabo inuu kharash badan xitaa kasoo baxay oo aan waxba qabsan karin oo shaqaysan karin oo dulsaar dad kale ku ah marka waa caqabad labada labada dhinacba arrinta dulsaarkeed ka dhawaajisay dadka soomaalida eena dhegaysanaya geeska afrika ku dhaqan in qof uu ehelkiisa ama asxaabtiisa la joogo cunto iyo cabid iyo jiefba uu muddo dheer iskala noolaadaa dhibaato kuma aha laakiin qof maraykanka yimi oo reer kale ama asxaaba meehela ku dul saara dabcan caqabad badan buu la kulmaa maxaad nooga sheegi kartaa si ay u fahmi karaan dadka soomaalida oo dhaqan ahaan asalkooga hiddo u leeyahay inay isa soo dhoweeyaan oo la isku tiirsan yahay qaraabo iyo saaxiibaba wallahi dhaqankaasi soomaali meel walbay joogto wuu ka jiraa waa la isa soo dhoweeyaa bariiskana waa la wada cunaa laakiinse bariiskii wadankii wuu ka duwan yahay bariiskani sababta waxa weye wadankeeni waxaad ilmaadeer baad arki ad la sheekaysan wadadaad lugeyni wadankan cimiladu cimiladii way ka duwan tahay ma lugeyn kartid ilmaadeer iyo qaraabo ma jirto qof walba isagaa tiisa haysatayo mashquula qofkii xitaa hadduu gurigii ku keeno dhowr saritaana seexo briiskaana cun hadduu yaallo dee maanta dhan qof afar derbiya isa soo fiirinaysa dhex fadhiya inta badan dadka buuq baa ku furma stress baa ku dhaca marka iyagaa laftirkoodii caafimaadkoodii baa qiilqiil galaa maxaa ugu badan ee ay dhalinyarada soomaalidu qabtaan markay yimaadaan gobolka ohaayo dhalinyaradu inta badan waxa ay ka shaqeeyaan haddii ay cusub yihiin aanay wadanka horay u joogi jirin shaqooyinkan la yirahdo warehousyada oo laga shaqeeyo warshadaha wax soo saara kadibna iskuulaad bay qaarkood aadaan oo way dadaalaan waana ka gudbaan dhinacaas waxyaabo kaloo badan oo laga shashaqeeyana way jiraan soomaalida iyagaa marmar isku shaqeeya oo home health carean leenahay maqaaxiyaan leenahay xalaal midiaan leenahay marka qaarna soomaalida ay usii shaqeeyaan qaarna ajaanibta ay u shaqeeyaan oo warshadahaasaa laga shaqeeya ayaan baan jeclay inaanu ku noqono haddii ay su-aal kala qabto inaynu fursad kala siino weli ayaan laynkii ku jirtaa ayaan ma jirtaa su-aal kale oo aada weydiinayso hodan haa bari sahra walaashan waxaan weydiin lahaa su-aal kaloo odhanaysa ummadii markii dhibkaas oo kale lasoo xiriirtay oo dhalinyarteeda dhibaatada intaa la mutaysanayso dhibaatadaas oo maaragtay xiriir laleh fahan la-aan iyo maaragtay iyo dhalinyarnimo laiska gaa la iska garan karo teen agenimada amase dhalinyarnimada haddii maaragta mararka qaar qofka la gadoomi karto xiriir intee leeg ayaa ka dhexeeya masaajidka iyo ururkan si ay iskula caawiyaan maadaama ay rabaan qof soomaali ah oo systemkii maraykanka si wanaagsan ula jaan qaadi kara oo aqoon leh oo maskaxdiisa maaragtay fayowdahe sidii loo soo saari lahaa waxaa loo baahanaya kolle horta inay bulshada dhan iskugu tagto hadday waalid tahay hadday urunada bulshada tahay hadday masaajida tahay iyo maaragtay goobaha kaleetaba marka waxaan leeyahay ayagama isku dayaan inay masaajida la xiriiraan oo masaajida maadaama xaggii wacdigii iyo xaggii diinta iyo wanaagi iyo islaamnimadu wanaagay noogu yeeraysa iyaga mas-uul inooga yihiin iyo iyaga ururkana ay wacyigelintii wadaan xiriir intee laeg ayaa ka dhexeeya masaajidada iyo ururada rayidka gobolka ohio gaar ahaana iyaga ururkooda iyo masaajidka aada baad ma umahadsanta jiraan waxyaaba hawla oo ay wada fuliyeen oo isla qabteen si isku dhafa u qabteen aada baad umahadsan tahay ayaan e hodan baa kaaga jawaabay su-aashaasi hodan kusoo dhowow aada baad umahadsan tahay ayaanay su-aalahaagu waxay ka turjumayaan caqliga iyo maskaxda kugu duugan maasha allah walaali haa way jiraan masaajida xiriir dhow baa naga dhexeeya laakiin masaajida laftirkooda waxaa haysata shaqo aad u fara badan oo ay isku dayaan laakiin ay adag tahay inay waxyaabaha qaarkood usoo gudbaan waxaan dhihi lahaa hawshan haysato communitiga soomaalida waxaa u baahan inay u istaagaan communitiga oo annaga iyo wixii kaloo bulshada ushaqeeya iyo waalidiinta masaajida way nagu caawinayaan waa goob cibaado iyagana waxaa haysata intaas bulshada haysata in lamida oo culays ayay hayaan laakiin waalidkiiba waxaa loo baahan yahay inuu qeyb ka noqdo bedelka iyo isbedelka bulshada iyagoo la shaqeynaya organizationada iyo masaajida haddii la wada shaqeeyo meel waa la gaaraya laakiin masaajidu haddii la yirahdo kaale waxaa hala qabto oo waalidkii iyo organizationadii ay soo aasaaseen masaajid ahayo qeyb kama noqonayo anigu ma garanayo wayna jiraan hawla aan wada fulinay oon wada qabano waana wada shaqeyna aada iyo aad baad u mahadsantay hodan waktigaaga qaaliga waanu kaaga mahad celinaynaa aad baad umahadsan tahay walaalo aad baad umahadsan tahay adigii dhammaan v o a guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhu toddobaadkan waa naga intaa waxaa marti noogu ahayd hodan aadan maxamed oo ah agaasimaha fulinta ee urur dhallinyaro oo lagu magacaabo awar helbris oo ka jira gobolka ohaayo intaaynu mar dambe kulmayno waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidan nuuro oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaaad kala socoteenna waa v o a tababar lagu baranayo sida loo xaliyo khilaafyada gacanka hadalka ah iyo sida dib u heshiisiin loogu sameeyo dadyooga iyo colaaduhu u dhexeeyaan ayaa loo qabtay qeybo ka mid ah bulshada ku nool magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray tababarkan oo ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo kahortegidda colaadaha ayaa waxaa ka faa-iideysanaya ilaa konton xubnood oo ka kala socda qeybaha bulshada degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa waxa uu marka hore ka waramaya ujeedada iyo muhiimadda tababarkan uu u leeyahay dadka ku nool degmada balcad arrinka koowaad soomaali ay isku haysato amba dhibaatada soomaali ay ka taagan tahay waa xalinta khilaafaadka maxaa yeele soomaali waa ognahay soddon sano ku dhowaada colaad dhex taallaa dhibaataa dhex taallo waxa rasmiga ahee looga gudbi karana waa in islaax bayna naasna laga shaqeeyo gacmahana la ysqabsado soomaalina ay ogaato waxa dhex yaalla inay yihiin khayraadkoodii dadkoodii dalkoodii iyo diintoodii inay difaacdaan inay ilaashtaan waxaan u mahad celiyaa hay-addan ka shaqaysa wakti walba u hoolan kana shaqaysa sidii ummaddan ay isugu keeni lahayd xalinta khilaafaadka waxaa aaminsanaha inay isu keenid bulsho ay tahay inay tahay dadkii cuuqdada kala gashay dadkii xumaanta kala gashay la kala bixiyo lagana hadlo sideen ugu gudbi karnaa xaaladda aa taaganay ugu gudbi karnaa xaalad nabadeed inay taan jeclahay waxaan leeyahay horti waa arrin wanaagsan aanan isleeyahay wakhtigii loo baahnaayay timid annaga haddii aan nahay maamulka degmada balcad waa soo dhoweynaynaa dhinacaana ka taagannahay waana la shaqaynaynaa waana garab taagannahay ugaas maxamed weli ugaas xuseen oo ka mid ah xubnaha tababarka lagu casumay ayaa waxa uu sheegay in ujeeddadu ay tahay sidii loo kaabi lahaa kaalinta dhaqanka ee dhinaca dib u heshiisiinta odayaasha dhaqanka markii la yidhaahdo dadka hadda halkan u badan waa dad horay wax usoo dhaqi jiray yaqaanana habka wax loo dhaqo loo xaliyo geed dheer iyo geed gaaban intaba usoo fadhin jiray laakiin tan waxayna baraysaa amba annaga aan hadda horay usoo aragnay yacni wixii aan naqaanay oo aan ka shaqay jirnay iyadoo farsamaysan amba casriga hadda la maraayo ayaa noolagu fahansiiyey nidaamkaasna waxaa iska lahayd hay-adda bargof habka loo maro nidaamka dhaqanka oo ah dib heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka yacni marka hore in dadka loo kala dab qaado in la erge loo diro in haddii la doono dadkii markaas dagaalamayey oo gooni-gooni loogu tago yacni hab walba oo adiga xalintaas lagu samayn karo ama khilaafaadkaas lagu xallin karo shaqada oo hadda annaga aan u taagannahay ama aan weligan u taagneen waa dib u heshiisiinta aniga shirka hadda ka hor waxaan ka sheegay odayaashiina aada qayb badan ka qaadateen dagaaladii ka dhici jiray xawaadle ilaa iyo dhulkan oo dib heshiisiinteeda aada qayble wax ka qaadateen qaarna ay qabyo idiin tahay gudoomiye qaasin ayaa waxa uu tilmaamay in maamulka degmada balcad uu kulanka diyaariyey laakiin cidda wada hadlaysa ay yihiin qeybaha bulshada degmada balcad waxa intaas loo dalbadana waxay ahayd inay sii qaadaan ee qof walba meeshii ay ka timid hadday dhaqan tahayna dhaqanka ula laabato hadday haween yihiin haweenka ula laabtaan hadday dhallinyaro yihiin dhallinyarada ula laabtaan si dadkii loo wada gaarsiiyo konton qafoodaa seminaarka loo furaa oo ka kooban yahay laakiin reer balcad konton qafood maaha kontankaas qafood marka waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ummadda reer balcad oo dhan ay mas-uuliyad ka saaran tahay iyo deegaanada reer balcad waxaa annaga diyaar u nahay oo aan isla garanay hay-addii annaga inuu maamulka oo dhan oo bannaanka ka ahaado shirkan usan ka qayb qaadanin yacnii maamulka haddii uu joogo waxaa isleeyahay waxyaabo badan oo in laga hadlo la rabaan laga hadlaynin qof inuu hadlo rabaan hadli karayn waa iska imaan kartaa waxaan qaadanay in maamulka uu bannaanka ka istaaga shirka ay ka wada shaqeeyaan hay-addii waday iyo bulshada reer balcad inay wada wadaan iyo wada daadihiyaan waxaan soo dhoweyneynaa marka in seminaarkan aan ognahay hay-adaha inay balcad ka qabaan fabi aanan jirin dad hay-adaha hay-ado waxaa jiro aanan hadda aanan dhehaynin maanta maadaama seminaar aan ku jirno hay-ad aanan tilmaamaynin laakiin hay-ado u taaganaa jira inay yidhahdaan balcad xaalad amniya ka jirta ma la tegi karo deegaano badan oo hoos yimaada degmada balcad ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay colaadaha beelaha gaar ahaan kuwa u dhexeeya xoolodhaqatada iyo beeraleyda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatan aanu dhegaystayaal dib ugu noqonno magaalada dhuusamareeb halkaasi oo lagu xiray suxufi ka tirsan idaacadda kulmiye oo lagu eedeeyey inuu faafiyey warar been abuura maxkamadda magaalada dhuusamareeb ayaa go-aan ka gaartay arrintaas xarig lix biloodana ku xukuntay hase yeeshee waxaa dhinaca kala sheegtay inay xariggaasi ka walaacsan tahay wasaaradda cadaaladda ee maamulka galmudug warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq
maxkamadda ciidamada galmudug ayaa maantay xukun lix bilooda ku riday weriye cabdiweli maxamed tooxo oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala deegaanada galmudug kaasi oo muddo toban cisho ah ku jiray xabsi ku yaala dhuusamareeb kadib markii lagu soo eedeeyey tabinta warar aan la hubin afhayeenka maxkamadda ciidamada gallad maxamed qayliya ayaa warbaahinta u akhriyey xukunka maxkamadda ay ku riday iyo sababta loo cuskaday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug taariikhdu maanta ay tahay soddonkii bishii sagaalaad labada kun toban iyo sideedda maxkamadda darajada koowaad ee dowlad goboleedka galmudug waxay xukun ku riday eedeysane maxamed cabdiweli daahir tooxow jira labaatan iyo sagaal sano laguna soo eedeeyay dembiyada kale ah kow in uu baahiyey warar qalqal gelinaya amniga farax gelinayana cadowga argagixisada al-shabaab labo in uu idaacadda kulmiye ka sheegay in al-shabaab ay yimaadeen deegaanka bulcle oo soddon kilomitir u jira dhuusamareeb saddex in uu idaacadda kulmiye ka sheegay al-shabaab in ay haystaan deegaanada galmudug inta badan afar waxaa kaloo lagu soo eedeeyey in uu baahiyey in ciidamada booliska galmudug ay qabteen askar ka tirsan onalif oo rabo maamulku inuu ku wareejiyo etoobiya wuxuu warkiisa ku caddeeyey in ciidankii la qabto ee onalif ah lagu wareeji jiray etoobiya hadalka oo ah been abuur markay maxkamaddu dhegaysatay dembiyadii xeer ilaaliyaha ciidanka qalabka sida uu ku soo eedeeyey waxay maxkamaddu ku xukuntay maxamed cabdiweli daahir tooxow lix bilood oo xabsi ah waxaa u furan racfaan afartan iyo sideed saac wabilaahi towfiiq guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ayaa sharaxaya sababta weliya tooxow loo saaray maxkamadda ciidan waxaa kamida sida wuxuu yeelay qalqaloo kale oo waxba kasii daayay warar been abuura oo waxba ka tiri wuu sii daayey wuxuu kaloo soo daayey soddon kilomitr meel jirta oo dhusar u jirta inshaa yimid ayuu ciidadood waxay wataa qalabkooda kabacdina gobolada qolada waxaa u diyaargarooba dagaal ugu diyaargaroobay iyadii ciidankii la geliyey waxyaahaas uu sheegad weynay u qaxshay maamulka galmudug oo soomaaliya gobolada dhexaa la yidhaha ka taliya laba maxkamad u leeyahay mid mid madaniya iyo mid ciidamaha u leeyahay marka midda la saaray maandaada amni darre ay tahay oo wax amni ku shuqul ku leh amniguu ka soo galay amni maandaa soo galay ciidamada amniga ku shuqul ku leh guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ururka suxufiyiinta nosej cabdifataax xasan faarax ayaa v o a u sheegay in eedaha loo haysta weriya tooxow aysan gaarsiisnayn maxkamad ciidan arrimaha sida aadka marka in warbaahintu ay goobjoog u noqoto aan u doorbidayna waxay tahay in waxyaabo badan ay qaldan yihiin tusaale wariyaha waa qof shacab ah maxkamad rayid ama madani ayaa la saari karaa lama saari karo maxkamad ciidan haddana xukunka wax rida waa maxkamad ciidan sharci ahaan saxaafadana wariyaha waa qof shacab ah oo bulshada u shaqeeya maxkamadda uu kori karo ama dacwadiisa qaadi karta waa maxkamadda inkastoo xiriir aniga aan la sameeyey qaybtii garsoorka ama maxkamadda iyagu ay sheegeen in sababta u saareen ay tahay kiiska ay ku haysteen oo ahay amni ama arrimo ciidan iyagoo ku eedeynaya in dhuusamareeb falal amni darro iyo walwal warbixin ku saabsan wariyaha uu tabiyey dhinaca kale wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka galmudug oo soo saartay qoraal ayaa lagu sheegay in ay ka xun yihiin xukunka lagu riday cabdiweli maxamed daahir tooxow waxaa qoraalka sidoo kale lagu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid laga xumaado wariyo tooxow ayaa muddo toban cishaha ku jiray xabsi ku yaala degmada dhuusamareeb kadib markii looga yeeray saldhiggaasi waxaana loo sheegay in uu xiran yahay loona haysto tabinta warar la xiriira in deegaana ku dhowdhow degmada dhuusamareeb ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan maleeshiyada al-shabaab ha yeeshee taasi ayay qoonsadeen maamulka halkaa ka arrimiya mana ahan markii ugu horreysay ee weriya tooxow la xiro cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid dhinaca kale xariggii wariyahaasi ee eedaha loo soo jeediyey ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay burhaan diini faarax oo ah agaasimaha idaacadda rediyo kulmiye
wallaahi hadda waan dhegaystay codka ninka maxkamadda ka hadlaya ee afheenka ah dambiyada ku oogayana waxa weeyaan un war un soo diray oo news waay wax wal news la xiriira waayo marka waxaa meesha ka muuqanaysa dheer waxa weeyaan maxkamadeyntu anigu waan la xiriiray saakii lama maalmaha o dhan waan la hadlayay magaalada dhuusamareeb iyo xaaladda sidii usocotay iyo wariyaasha jooga intaba saaka aroortii soo baxay go-aanku marka waa meel aysan joogin xataa wariyaashii magaalada maysan joogin maxkamadda oo goobjoog kamaysan ahayn eeladiisa maysan joogin wax qareena ma joogin marka de waa waa kaa xoog badni wax noocaas camal ah ayaan u arknaa anu marka dhinacaas aan ka fiirin ka maamul ahaan waan gartay maxkamaddu waxay ahayd mid ciidan guddoomiyihii maxkamadda dacwadda soo jeedinayna waxau yihi waxa uu wariyuu ka hadlay arrimo amni sidaa darteed baan u dooranay maxkamadda ciidanka ee aanaan u dooran maxkamad madani ah arrintaa siad u aragta
de markaa fiiriso sandheere adduunka macaalamiin horta qolada meesha maamulka jooga ee galmudug markaa fiiriso waxaan isleenahay de xukunku anagu cadaalad daraan tabanaynaa marka radio kulmiya aanu nahay sababtoo ah markii la xiray sideed maalmood ka hor maxamed hadda sida gaarka loogu haysta waxaa kamid ahaa wararka ku saabsan deegaanka al-shabaab iyo meelaha dhaqdhaqaaqyada ka wadaan wuxuu xiganayay codadkan oo la heli karaa dad ka tirsan isla maamulka galmudug iyo dadka deegaanka intaba marka warbaahintuna mar kasta marka aad fiiriso soomaaliya o dhan dhacdooyinka ka taagan arrimo amni ah waxaan hadda gacanta ku hayaa sandheere war kasoo baxay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka galmudug oo isla arrintan waftigeeda beeninaysa marka waxaa muuqanaysa in go-aanku ahaa go-aan hal dhinaca weliba dee magaaladaas hal go-aan u taagan uu yahay marka waxaan isleenahay dee caburinta iyo cadaadiska ay la kulmayaan saxaafaddu ayuu qeyb ka yahay go-aankan waan gartay ma heshay warka ah in una qareen haysan weriya tooxow markii maxkamadda la saaray wararkaas waan ku xaqiiji karaa aniga iska dhaaf markii maxkamadda la saaray men xataa maalintii la xiray ilaa hadda muusan haysan mana usaahden wax qareena u dooda marka laga reebo wariyaasha magaalada marka laga reebo ehelkiisa oo hadda tegayay meesha oo ku booqanayay oo isku dayay in arrinta ay si xal mastuur ku dhameeyaan laakiin qareen sharciga oo rasmi ah oo loo ogolaaday ama uu helay oo u dooday ma jiro waxaad ii sheegtay in aad xiriir la sameynaysay maalmihii lasoo dhaafay xiriirkaasi xaggeed ka gaadhay
si guud anigu waxaan ula xiriirayay magaalada gaar ahaan mas-uuliyiinta weliba anigu waxaan la hadlay oo aan telefonkii kula hadlay wasiirka warfaafinta galmudug maxamed aadan wuxuu ii xaqiijiyey oo ii sheegay inuusan ogeynba in weriye uu ku xiran yahay magaalada dhuusamareeb sidoo kale wuxuu ii xaqiijiyey inuusan ka warqabin in weriye xiran yahay maxkamadiintiisa intaba marka waa wasaaraddii warfaafinta heer la gaarena waxaan sidoo kale la hadalnay qaar kamid ah mas-uuliyiinta galmudug gaar ahaan qolyaha ammaanka ee gacanta ku haya magaalada dhuusamareeb oo qaarkood aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen qaarkood inaysan ogeyn xataa marka wax ehelkiisii iyo saxaafadii xataa banaanka ay ka joogtay ayuu ahaa maalmaha marka la fiirsho marka anigu marka kamaamul ahaan marka waxaan fiirin karnaa aan dhihi karnaa de ciduu u xirnaa ma aqaano sidaa aad dhegeysanayso codkana ama aan baahinayba waxaa lagu haysta waa un codof kooban ama warar kooban oo ah de al-shabaab in gobolka galguduud iyo mudug meelo kamid ay joogaan waa wax la ogyahay wax qarsoona maaha waan gartay marka tallaabada xigta ee radio kulmiye iyo maamulkiisu ay qaadayaan ee ku saabsan la xiriirka maamulka galmudug ee arinta weriya tuxo annaga horta waan cambaareynaynaa mar kale weliba waxaan hadda aan codsanaynaa codsi dheer aan ku codsanaynaa cid kasta oo wax ka qaban karta arrintaas in wariyahaas xoriyadiisa dib u helo waan u baahanayna waan u jeedinaynaa codsigeenna waxaan codsanaynaa in wariyahaas xoriyadiisa dib loo siiyo runtii dee wa waan dareemi karnaa soomaaliya aan joognaa weliba meelo kamid ah maxaato koonfurta bartamaha soomaaliya ognahay in saxaafaddu culeys badan la kulanto marka markasta waan cambaareynayna waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanaynaa maamulka meesha magaalada jooga ee hadda u xiran yihiin waryuhu inay cadaaladda ay ka shaqeeyaan inay noo soo daayaan waryaheena aqoonsadahana saxaafaddu inay tahay mid madax banaan haddii de waryuhu qalad waa geli karaa qaladaad weyn hadduu jiro in lasoo bandhigo oo uu amniga ama qalqalo maamulka ku hayo laakiin hadda ma muuqato wax noocaas ama dhacdo noocaasa marka annagu mar kasta waxaan codsanayna aan ku taagannahay inaan lasoo daayo waryahaas oon codsanayno kaasi waxa uu ahaa burhaan diini faarax oo ah agaasimaha idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho waxa uu u warameeyey wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere waayahay dhegeystayaal aanu dhankii heesaha jaleecno heesta ha iga roorin iyo codkii xaawakiin
waxaan raadiyey racda ugu jira roono waa inan reer ku noqdon raas kula degan waxaan raadiyey racda ugu jira roono waa inan reer ku noqdon raas kula degan ruumatiya niyada raada ba'ay ku reebtayo yaad ku reebtayo rabtu ka heshaye ano adi kurabay garoori aashiqaarta garoori kalgacay rasmiya garoori raaxada danta garoori oo ruux ku jecel iska reebin
caashaqa runtaa ha ka roorin codka macaan ee xaawakiin dhegeystayaal waxaa u dambeysay idaacadda iyada galabnimo oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulantadeenu dambana dhanka soo saarista waa bashiir abikar cabdulaahi Eh, waxaa idaacadda ila daadihinayey nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo jaamac faraslaha tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh jecel iska reebin liixaan udgow naftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruu raaligeli liixaan udgow naftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruu raaligeli reeniyo rafaad kala roon rabaa kala reebaye kala reebaye riyadee rumee reeniyo rafaad kala roon rabaa kala reebaye kala reebaye riyadee rumee ano adi kurabay garoorin caashaqa runta garoorin kalgacayl rasmiya garoorin raaxada danta garoorin oo ruux ku jecel iska reebin ano adi kurabay garoorin caashaqa runta garoorin